habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabtiga bisha juun ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mida siddeed dhallinyaro ah oo loogu xiray magaalada berbera dareen ay ka muujiyeen qiimo korarka korontada magaalada
xabiistan sida ay sheegeen biliiska waxaa lagu eedaynayey inay jeediyeen ay soo qaateen boodhadh ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhan ah maxaale shirkadda laydhka ee berbera sidaasoo kalena baraha ay ku leeyihiin baraha bulshada ee facebooka loo yaqaano inay tabintoosa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan afrika iyo ruushka oo ka wada hadlay saameynta dagaalka ukrain uu ku yeeshay qaaradda barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamiini ayaa maanta waxa uu ku eedeeyey dibadbaxyadii dhowaantan ka dhacay iiraan inay ka dambeeyeen waxa ugu yaray cadow shisheeye oo doonaya inay afgembiyaan dowladda ka talisa jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan cali khamiini waxa uu sheegay in waxa uu ugu yeeray cadowga ay iiraan ku wadaan dagaal nafsi ah oo ay ku eedeynayaan fal burcadnimo ah in ay ku qabsatay laba markab oo laga leeyahay dalka greega kadib markii maraykanka uu la wareegay saliid iiraan ay leedahay maanta rajada ugu muhiimsan ee cadowgu ka qabo in dalka dharbaaxyo ay ku dhiftaan waxa ay ku salaysan tahay buu yidhi bannaanbaxyada dadweynaha laakiin cadowga waa ay ku qaldantay sida uu wax u qorsheeyey sidii kuwii horeba ayuu ku yidhi khudbadda uu ka sii daayey khudbad laga sii daayey t v-ga dalkaasi oo uu ka jeediyey sanad guuradii saddexii soddonaad ee ka soo wareegatay geeridii hogaamiyihii kacaanka islaamiga ah kun sagaal boqol todobaatan iyo sagaalkii la wareegay talada dalkaasi iiraan ayatullah ruuxullaahi khumeyni roobab mahigaana oo ka dhashay haraagii duufaantii agata ayaa waxaa daadad ay ku fatiyeen inta badan galbeedka cuba shalay waxaana ugu yaraan saddex qof ay ku dileen daadadka magaalada havana kumanaan ka mida dadka degan gobolka ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhacday koronto la-aan roobab xoogle oo xoogan oo dabaylo wata ayaa ku dhuftay gobollada galbeedka iyo bartamaha dalka sida uu sheegay xafiiska saadaasha cimilada nin afartan iyo afar jir ahaa oo markii horeeto lala'aa ayaa meydkiisa waxaa laga helay fiidnimadii xalay gobolka galbeedka ee binar del rio kadib markii la sheegay in halkaasi daadad ay ku fateen duufaanta agata ayaa burburisay koonfurta mexico qaybo ka tirsan caasimadda oo daadadku ay ku fateen ayaa muuqaal laga soo duubay waxay muujinayaan kooxaha waxbadbaadiya ee bartamaha havana oo la sheegay in halkaasi ay dad doonyo ku gurayaan dagaallo goosgoos ah ayaa waxa ay ka dhaceen laba magaalo oo muhiima oo ku yaala bariga ukrain shalay barasaabka lohaneski serhiya hidaya ayaa wuxuu sheegay in dagaal ba'ani uu ka socdo sifrodineska halkaasi oo ilaa iyo saddex iyo toban kun oo qof oo ku haray ay hoy ka dhigtaan qolo dhulka hoostiisa ah si ay markaasi uga badbaadaan duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ruushka ciidamada ukrein ayaa dib u qabsaday labaatan boqolkiiba magaaladaasi madaxweynaha ukrein valadimir zeloneski ayaa sheegay shalay in xooga xoogaa horumar ihii ay sameeyeen kana sameeyeen magaalada siforodneski waa xooga ukrein haddahi wuxuu sheegay in ciidamada ruushka ay sidoo kaleeto garaaceen magaalo kaleeto oo la yidhaahdo leysahan oo daris la ah sifirodoniska ilaa iyo labaatan kun oo dad ah oo halkaasi ku haray qiyaas ahaan ayaa la sheegayaa in dadkaasi deganaa halkaasi duqeymaha ruushka ah ay ku burburiyeen ilaa iyo boqolkiiba lixdan balasaab kuloniski waxa uu sheegay qof rayad ah inuu ku dhintay duqeyntii shalay dhacday warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay magaalada berbera somalilan waxaa maanta lagu xiray sideed dhallinyaro ah dhallinyaradaasi ayaa la sheegay in loo xiray iyagoo dareen ka muujiyey qiimo koror ku yimid korontada ama leyrka magaalada guddiga xuquuqda aadanaha qaranka ee somalilan ayaa arrintaasi ka hadlay warkan waxaa hargeysa noogu soo diray waryaheena qatar maxamed cakulle
waxaana wararka ay v o da helaysaa sheegayaan in dhallinyarada halkaasi lagu xidhxidhay aan weli maxkamad la geynin balse uu jiro xukun lagu riday iyada oo aan maxkamadda la geyn wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xubno ka tirsan guddiga xuquuqulinsaanka qaranka somalilan ay booqdeen dhallinyaradaasi uguna tegeen halka ay ku xidhan yihiin haddaba agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqulinsaanka qaranka somalilan cabdisamed sacad xasan ayaan weydiiyey xadhigga dhallinyaradan waxa ay kala socdaan maxaabiistaas oo uu booqday xafiiskaan ku leenahay gobolka saaxil isuduwaha gobolka u jooga xafiiska kubisha qoqolisaanka qaranka oo uu la kulmay maxaabiistaas oo la xidhay koob iyo soddonkii bishii shanaad habeenimadii salaasadii maxaabiistan sida ay sheegeen biliisku waxaa lagu eedeynayay inay jeediyeen ay soo qaateen boodhadh ay ku xardhan yihiin erayo ka dhan ah maxaale shirkadda leyrka ee berbera sidaasoo kalena baraha ay ku leeyihiin baraha bulshada facebooka loo yaqaano inay tabintoosa ay ka jeediyeen iyagoo dhaleecaynaya markaa shirkadda intaas markii ay dhacday waxaanu la kulannay maxaabiista oo ku jira markaa xabsiga maxaabiistu waxay u sheegeen walaal kubishka xoqolisaanka qaranka shaqaalihiisa gobolka saaxil in subaxnimadii siday ugu ji habeenimadii markii la geeyey saldhigga subaxnimadiina loo keenay waraaq ay ku ka soo baxday guddida nabadgelyada oo ku lagu xukumay soddon cisho iyagoo aan la geynin wax maxkamada sidoo kalena ay biliisku markaa raaciyeen waraaq ay yidhaaheen waa rumaan ama waa garsuge oo kasoo kasoo baxday maxkamadda gobolka maxaabiistaasi waxay caddeeyeen inaan wax maxkamad ah oo la horgeeyey aanay jirin subaxnimadii markaa waraaqaha loo keenayna isla subaxdii loo bedelay jeelka weyne berbera sidoo kale maxaabiistaasi waxay xaqiijiyeen in maxaabiistan ay ku jiraan dad aan meesha jooginba ugu dambayna agaasimaha guddiga xuquulinsaanka qaranka somalilan ayaa u sheegay v o a inay ugu baaqayaan hay-adaha ay khusayso in dhallinyaradaasi ay cadaalad helaan markaa commishan ahaan waxaanu caddaatay in lagu gafay qodobada dastuuriga ah ee odhanaya qofka in sideed iyo afartan saacadood gudahood lagu geeyo maxkamadda awoodda u leh si ay u eegto dembiga lagu soo eedeeyey ee markaa iyadu ay haddii markaa garato ay u rumaangarayso ama ay xorriyaddiisa ugu celiso sidoo kale waxaa lagu gafay xuquuqaadka istifaaca ee ahayd inuu maxbuuska ama eedaysanuhu isdifaaco oo waxa lagu soo eedeeyey uu iska difaaco oo uu iska hor difaaco maxkamadda awoodowleh horteeda taasina may dhicinoo maxaabiistu waxay caddeeyeen inaan wax maxkamada la geyn sidoo kale walaal xeerka nabadgelyada guddida nabadgelyadu xeerka la yidhaahdo anshaxa iyo nabadgelyada ay ku shaqeeyeen guddiyada nabadgelyadu xeer laba koob iyo konton laba kun iyo sigis qodobkiisa lixaad waxa uu istashcaad u mamnuucayaa in guddida nabadgelyadu ay soo saarto xukunno ciqaaba sidoo kale arrinta aadka aanu uga qabno dareenka waxay tahay ama walaaca weyni in garsoore aan la horkeenin maxaabiistii oo aan arag in la yidhaahdo waxaa lagu rumaangareeyey soddon maalmood isagoo aan dhagaysanba ama aan aragba maxaabiista uu rumaangareeyey marka komishan ahaan waxaanu soo jeedinaynaa ama ugu baaqaynaa hay-adaha ay khusayso in maxaabiistaasi ay helaan cadaalad sugan iyo garsoor cadaalad ah dhinaca kale qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ayaa iyagu maanta ka bannaanbaxay sixirka ama qiimaha laydhka oo ay dhowaan shirkadaha somalilan ee dhinaca laydhku kordhiyeen balse ay arrintaasi hakisay guddiga tamarta ee somalilan iyadoo geesta kalena guddoomiyaha guddiga tamarta somalilan axmed faarax cadarre oo v o edu ay weydiisay arrintaasi u tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid lagu dhaqmayo waa hakinta la hakiyey waa xaaraan waana dembi in shiraakoda jesu yimaadaan iskaashadaan oo ay mujtamaca idhaahdaan qiimahan u wada kordhinaynaa waa shoobaro suurtagalna ma noqon karta taasi mujtamacu waxaan leenahay horta waxa u dhexeeya oo idin dhexeeya waa xukuumaddii danihiina waxaa ilaalinaya waa xukuumadda annagay tahay waajibna saaran inay u hoggaansamaan oo ay taalifulitooda noo taalla amarkaana annagaa qabna oo naloo igmaday hay-adihii amniguna way joogaan haddii ay fulin waayaan taasi tallaabay dee sharciga ayaa hor yaalla dhinaca kale iyadoo weli uu taagan yahay murankii siyaasiga ahaa ee xusbiyada iyo xukuumadda somalilan u dhexeeyey ayaa maanta waxaa iscasilaadooda ayaa maanta waxaa shaqada ka tegey oo iscasilay saddex xubnood oo ka mida guddiga doorashooyinka somalilan kuwaasi oo ay soo kala magacaabeen golaha guurtida madaxweynaha somalilan iyo xusbiga mucaaridka ee waddani tirada guud ee guddiga doorashooyinka somalilan oo toddoba xubnooda ayaa sidaasi waxaa shaqada kaga tegay lix xubnood waxaana tan ay ka dhigan tahay in gebi ahaanba guddigii doorashooyinka ee somalilan ay meesha ka baxeen in la soo xulo guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa inta badan wakhti qaadata xilligan muranku u dhexeeyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridkaana ma muuqato in intoo la wada fadhiisto si deg dega loo soo xulayo iyadoo la raacayo dastuurka iyo xeerarka somalilan ayaa guddigani waxay ka kala imanayaan madaxweynaha oo saddex xubnood soo xulaya labada xusbi macaarid oo laba xubnood soo xulaya iyo golaha guurtida somalilan oo iyaguna laba xubnood soo xulaya intaa kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha wakiilada ee somalilan oo iyaguna u sii gudbinaya marka hore guddi hoosaadka qaabilsan arrimahaasi kadibna haddii ay guddidaasi ku qancaan waxaa loo gudbinayaa goloweynaha oo cod u qaadi doona si ay u meelmariyaan guddida cusub taasina waxaa laga yaabaa in ay wakhti badan qaadato marka laga shidaal qaato calaamadaha muuqda ee kala fogaanshaha dhinaca mabaadi'da siyaasiga ah ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridkaa xubnaha guddiga doorashooyinka somalilan ee xilka ka tegey hadda ayaa lagu xasuustaa qabashada doorashadii isku sidkaneed ee wakiilada iyo deegaanka taasi oo ay qabteen koob iyo soddonkii bishii mey ee sannadkii kal hore ee laba kun koob iyo labaatankii khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dowladda ruushka ah ayaa waxay ugu baaqday turkiga ah inaanu ku duulin waqooyiga suuriya kadib markii madaxweyne erdogan mar kaleeto uu ku hanjabay inuu howlgal militari ka fulinayo deegaano ay ku sugan yihiin kooxaha kurdiyiinta ah oo ankara ay u aqoonsan tahay inay yihiin argagixiso warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaheena v o e ee yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka gabadha magaceeda la yidhaahdo mariya sakharofa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay rajaynayso inuu turkigu aanu qaadin tallaabo milatari oo uga sii darta xaaladda suuriya ka jirta inuu turkigu howlgallo milatari oo aanay qayb ka ahayn dowladda suuriya ka fuliya gudaha dalkaasi waxay noqonaysaa ayay tiri faragelin toos ah oo lagu sameeyey madax bannaanida suuriya sidoo kale waxa ay sheegtay inaanay arrintaasi ahayn mid la aqbali karo madaxweyne erdogan ayaa sheegay inay doonayaan inay sameeyeen soddon kilomitir ilaa sagaal iyo toban mayl u dhiganta oo noqota deegaan ammaan ah koonfurta xuduudaha deegaanada uu turkigu doonayo inuu weerarada ku qaado waxaa ka mid a taarifaad iyo manbij erdogan ayaa sheegay in howlgallo qunyar ah ay ku gaadhi doonaan deegaanada kale bilowga toddobaadkan dowladda turkiya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku hanjabaysay inay gudaha suuriya ku qaadayaan duulaan ay ku beegsanayaan kooxaha y p g iyo p k k dadka ka faallooda arrimaha turkiga ayaa qaarkood waxa ay qabaan in iyada oo doorashadii madaxweynaha soo dhowdahay oo ay sanadka dambe dhacayso dowladdu doonayso inay muujiso dhaqdhaqaaqyo ay la xidhiidhanayso ammaanka cabdiwelid sayid oo ah falanqeeyo degan magaalada istaanbul ayaa weydiiyey rajada uu qaba xisbiga talada haya ee erdogan doorashadaasi soo socota cadde xafiid walaal marka laga hadlayo dhanka doorashada turkiga la filaya inay ka dhacdo laba kun iyo labaatan iyo saddex laba dhinac in laga fiiriyo ayay tahay dhanka koowaad waxaa waaye dhaqaalaha dalka turkiga oo sanadihii u dambeeyey hoosudhac uu ku dhacayey hoosudhac baaxad weyn hoosudhacaas oo de midna uu turkigu la gaar yahay ceebo uu leeyahay qaab dhismeedka dhaqaalaha turkiga iyo arrimo ay keeneen asbaabo caalamka oo dhan wada saameeyey oo caalamka la wadaago kadib waxaa qarxay dagaalkii yurub ukraine gaar ahaan taasoo keentay in shidaalka sicirkiisu kor u kaco cunooyinkuna ay qaaliyoobaan arrintaas marka waxaa leeya waxay khatar ku tahay in madaxweyne erdogan marka la doorto oo laga yaabo in labaatan iyo dhowr sano kadib in laga adkaado haddaan dhan kala fiirino dagaalka ka dhacay dalka yurub dalka ukraine aan dhehe waxa uu faa-iide u yahay sida la sheegayo madaxweyne erdogan iyadoo la sheegayo ama ama ay muuqataba in in badan oo shacabka turkiga ka mid ahi ay ka fekerayaan amniga qaranka turkiga madax banaanida turkiga cabsi ay ka qabaan dagaalada ka socda ukraine inay khatar ku yihiin amniga qaran ee turkiga iyadoo turkiga awal ay ku wareegsanaayeen dagaalo kale iyo dhibaatooyin kale sida dagaalka ka socda suuriya sidaa darteed waxaa dhici karta in dad badanoo turkiya ahi ay ka ayaga oo arkaya dhaqaale xumida iyo nolosha adkaatay inay ka doorbidaan inay amnigooda ka fakeraan iyo madax banaanida turkiga dhinaca kale sidee ayay u arki doonaan dadweynaha turkiya howlaha milatariga ankara doonaysa inay ka bilaabaan waqooyiga suuriya waa kan mar kale cabdiweli sayid tallaabada milatari ee laga yaabo in ankara ay ka qaado ama ay ku gasho dalka suuriya maahan markii koobaad dhowr jeeroo hore ayuu turkigu faragelin milatary ku sameeyey isagoo la kaashanaya ama ay og yihiin maraykanka iyo dalal kale ee suuriya farageliyasida ruushka oo kale arrintaana waxay u badan tahay inay qeyb ka tahay fariin uu dirayo erdogan u dirayo shacabka turkiga ah inuu yahay hogaamiye u taagan inuu amnigooda sugo isla markaasna uu yahay ninka keliya ee ka saari kara xaaladan adega lagu jiro waxay qeyb ka tahay baa loo badinayaa sax khataro ka jira dalka suuriya waa jiraan oo turkiga khatar ku ah laakiin haddana kama foga arrintan doorashada laba kun labaatan iyo saddex la filaya inay dhacdo wasaaradda arrimaha difaaca ruushka ayaa sheegtay inay dareensan tahay warwarka ammaanka xuduudda turkiga iyo suuriya laakiin xalka uu ku jiro in ciidamada suuriya deegaanadaasi ay ka howlgalaan jabhadda b k k ayaa ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii dagaalo jabhadeynaha kula jirtay turkiga kumanaan kun oo qofna waxa ay ku dhinteen xiisadda labada dhinac u dhexaysa heshiis ay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kala saxeixdeen ruushka oo taageero madaxweyne asaad iyo turkiga ayaa isku raacay inay xoogaga kurdiyiintu ka baxaan deegaanada ay u dhow xuduudda turkiga labada dhinacna ay ilaalayn wadajir ah sameeyaan laakiin arrintaasi sidii la rabay uma ay suurtagelin cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
mas-uulka ugu sarreeya ururka midooda afrika ayaa la kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin shalayto iyaga oo ka wada hadlay colaadda ukrain iyo saameynta afrika ay ku yeelatay kalago ku yimid raashinkii ay afrika ka soo dhoofsan jirtay ruushka iyo ukrain ayaa sii xoojiyey cuntoxumida ka jirtay waddamo badan oo afrika ah taasi oo gelisay malaayiin qof oo afrikaan ahi xaalad gaajo maxamed yuusuf ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray nairobi waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan madaxweynaha senegal makisal ayaa kula kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin magaalada sooshiya jimcihii shalay iyagoo ka wada hadlay saameynta uu dagaalka yukrein ku yeeshay hal dhibic saddexda bilyan ee qof ee ku nool qaaradda afrika dagaalka ka hor qaaraddu waxay sanad walba ka soo dhoofsan jirtay ilaa iyo soddon milyan oo tan oo galey iyo qamadi ah waddamada ruushka iyo yukrein dagaalka ayaa si weyn u dhimay dhoofka cunnada waddamadaasi laga keenayay taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo raashinka dunida oo dhan ay cirka isku shareeraan kulankii jimcihii shalay ayaa madaxweyne saal oo hadda ah guddoomiyaha ururka midooda afrika uu u sheegay putin in dadka afrika ay dhibanayaal u yihiin dagaalka yukrain sida ay qortay wakaalada wararka u faafisa faransiiska ee marka lasoo gaabiyo layihahdo a f b waxa uu yidhi sahayda cunada waa inaysan qayb ka noqon cunaqabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen ruushka isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada nairobi madaxa baanka horumarinta ah afrika akinwumi adesina ayaa sheegay in qiimo korarka shidaalka ee ka dhashay colaada ukrain uu sidoo kale dhaawacayo dhaqaalaha afrika
fiiri qiimaha shidaalka iyo wax kasta oo loo adeegsado kor bay u kaceen taasi waxay faa'iido ugu jirtaa dhammaan dalalka shidaalka dhoofiya laakiin dalalka afrika ee kenya oo kale ah waxay lacag badan ku bixiyaan sidii ay shidaal u soo dhoofsan lahaayeen marka shidaalka dalalka soo dhoofsada ayaa ku dhib qaba taana waxa ay keenaysaa in dhaqaaluhu uu gaabsi galo adesina sidoo kale waxa uu warwar ka muujiyey in is-hortaagga ruushka ee maraakiibta ah adeegsada badda madow taasoo hakadgelisay malaayiin tan oo raashinka qutal daruuriga ah ee ukrain ay dhoofisa ah oo qaar ka mid ah afrika loo waday baanka horumarinta afrika ayaa dhowaan ogolaaday lacag lagu bixinayo mashruuc ku kacaya hal dhibic shan bilyan oo dollar oo lagu xaqiijinayo in afrika ay beerato raashin ku filan in lagu quudiyo dadkeeda bangiga ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa'iidaysan doonaan labaatan milyan oo beeraleyda afrika ah adesina waxa uu sheegay in bangigu ay ka go-an tahay in afrika uu ka dhigo mid aan si weyn ugu tiirsanayn dibadda marka ay timaado cuntada ay dadkeedu isticmaalaan ee dibadda laga soo dhoofiyo
afrika ma wajihi doonto mushkiladda dhinaca cuntada ah waayo waxaynu ka taageeri doonnaa inay soo saarto cuntadeeda waxaana ka faa'iidaysanaynaa fursaddan ma aha inaan fursaddan luminno oo mushkilad kale aan sugno afrika waxay leedahay lixdan iyo shan boqolkiiba dhulka bacrisan ee gabiibka ah ee dunida u haray marka horumarka ay afrika ka samayso xagga wax soo saarka beeraha waa mid sidoo kale go'aamin doona mustaqbalka cuntada ee dunida waxbeerashadu waa inay noqotaa beecmushtar dhinaca kale dalal badan ayaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay dadkooda cunto ugu heli lahaayeen tusaale ahaan dalka jaad oo ah waddan aan bad lahayn waxa uu ku dhawaaqay xaalad cunto oo deg deg ah khamiistii lasoo dhaafay waxayna dunida weydiisteen gargaar deg dega bishiina dhaaftayna qaramada midoobey waxay sheegtay in tirada dadka cuntola'aantu hayso dunida labadii sannadood ee lasoo dhaafay ay labalaabantay iyadoo ahayd boqol shan iyo soddon milyan halka ay haatan gaartay laba boqol toddoba iyo lixdan milyan oo qof mushkiladan cunto ayaa waxaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada dunida ee sii kullaanaya xanuunka safmarka ah ee covid nneteen iyo dagaalka haatan ka socda ukrain oo isbiirsaday iyadoo hogaamiyaasha afrika ay la kulmeen marar kala duwan madaxweynaha ruushka ayaa dhinaca kale guddoomiyaha baanka horumarinta ee afrika waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda ukrain ee salfatay nolosha kumanaanka qof si tabanna u saamaysay malaayiin kale oo dunida ku nool afrikana ay ku jirto
mahadsanid maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya warbixintaasi uu wariyeena maxamed yuusuf nooga soo diray magaalada nairobi haatan waxaad kusoo dhawaataan martida mikrofoonka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil oo nooga soo diray london
kulanti wanaagsan idilkiinba barnaamijkeenna martida microfoonka toddobaadkan waxaan ku wareysanaynaa cabdifataax nuur aadan oo ah wiil soomaaliyeed oo loo doortay duqa degmada brent oo ku taala magaalada london ee dalkan britain aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mayor cabdifataax bal marka hore iiga waran dareenkaaga inaad degmada brent oo ka mid a degmooyinka ugu waaweyn magaalada london in adiga oo nin muslin ah oo dabcan afrikaan ah oo soomaali ah lagu doorto
waniyo dareenkaygu aad aad iyo aad buu u sarreeyaa aad baanan ugu faraxsanahay inaan maayar ku noqdo xaafadan brent oo ka mid ah xaafidaha ugu waaweyn magaalada london dareenkaygu aad iyo aad iyo aad buu u sarreeyaa waana arrin aan muddoba ku taamiyey inaan noqdo ilaahay mahadiina waan waynagaa ku guulaysanay waad tahay e bal eh, nooga waran degmadan brent degmada laga soo doortay waxaa la yidhaahdaa brent waxaanay ku taallaa waqooyi galbeed ee magaalada london waxaanay caan ku taha- caan ku tahay garoonka kubadda caanka ah ee la yidhaahdo wembley stadium waxaana ku nool in ka badan half milyan qof waxaanay ka mid tahay degmooyinka ay soomaalidu degan tahay marka waa- waa deg- waa degmo ca- caan- caynkaasa dadka ku nool waxaa kaloo ku nool dadyo kaloo kala jaajaada adugu in ka badan boqolkiiba soddon dadka ku nooli waa dad asalahaan ajanabi aha waa hagaag eh, maayer eh, cabdifataax eh, bal waxaad nooga warantaa maayarada degmooyinka magaalada london eh, waxyaabaha ay qabtaan horta eh, maayarku waa guddoomiyaha golaha degaanka waa- waana madaxa degmada waxaanu guddoomiyaa dhammaan shirarka degmada haddaba imka xaafadayadoo kale maayarku wa- waana wakiilka boqoradda maayarku Eh, annagu systemkaan u shaqayno xaafadayadanoo kale marka maayarka laga tago waxaa jira golo la yidhaa cabinet kuwaasoo iyagu ka mas-uula howlaha maalinlaha ee maalin walba degmadu qabanayso En maayarkuna dushu ayuu ka wada eegaa maayarku waana muwaadinka koowaad ee degmada waana wakiilka boqoradda marka maayar waxaa jira maayaro dhowr nooc oo maayara oo ka kala shaqeeya u k laakiin kan aanan maanta anigu ahay waxa weeye waa ka koowaad waana wakiilka boqoradda waana waana maayar la doorto sanadkiiba mar En marka hore waxaa lagu dooranayaa inaad noqoto ku-xigeenka maayarka dabeedna du- sanadka dambena waxaa lagu dooranaya inaad noqoto maayarka degmada waa tahay eh, maayer cabdifataax hay-adaha aad sida dhow ula shaqaysaan waxaa ka mida booliiska Eh, maxaa ka mida waxyaabaha aad booliiska la qabataan horta booliska waanu wada shaqaynaa aad iyo aad baanu wada shaqaynaa waanan isku dhownahay waxaa jira xubin ka mida kabinetka oo eh, xildhibaana oo noo qaabilsan arrimaha nabadgelyada oo booliiska si joogta ah ay u wada shaqeeyaan Mm.
waxyaalahan booliiska ka wada shaqayno waxaa ka mid ah ammaanka iyo nabadgelyada iyo ka hortaga dembiyada waxyaalahaasa ugu muhiimsan oo aanu ka wada shaqaynaa booliiska waa tahay cabdifataax saad sheegtay degmadan brent waxaa ku nool jaaliyad badan oo soomaaliya sidoo kalena waxaa degan dadka eh, laga tirada badan yahay eh, bakistaanta iyo hindida iyo dadka kale ka soo jeeda wadamada eh, caribbeanka ay ka mid yihiin Eh, booliiska london iyo guud ahaanba dalkan britain eh, eh, soomaalidu waa ku yar tahay dhalinyaro badan baa jirta oo wadankan ku kortay qaarkoodna ay ku dhasheen maxaad is leedahay weeye carqaladaha haysta in dhalinta soomaalidu ay ciidamada booliiskan ee ee dalkan britain iyo london iyo degmadan lagaa soo doortayba ay ku biiraan Eh, wax si aad kala qaban kartaa ma jiraan waxyaabaha ugu badan ee kelifay arrinka bulshadeennu weli umay bislaan arrimaha xitaa siyaasadda hore ugumaynaan jirin laakiin intii aan soo galay siyaasadda ee la doortay labiyo toban sano ka hor waxaanu bilownay oo dareennay inaynu u baahannahay inaynu helno ama booliiska ha ama caafimaadka ahaato ama dowladda hoose ha ahaato i- oo dhallinyaradeenna oo dadkeenna u adeega markii ugu horreysay dadaalkii koowaad baanu ku guulaysanay oo xoogaa dhowr inan iyo gabdhaa oo jaamacadaha ka baxay waxaanu ka shaqaalaynay dowladda hoose halkan oo dadkeena aada uga adeegaan waxaa kaloo aanu la qabanay oo barbaarinay dhalinyaro badan oo aan u tababarayno imkana kuna jira jaamacadaha oo dhakhtaro iyo kalkaalayaal caafimaada alxamdulilah qaarkood waa ka soo baxeen waxaabay ku shaqeeyaan umuliso qaarkoodna waaba g b u arrinka booliisku waa dhab uu ku yaryahay soomaalidu haddii la baarana afar shan qof kama badna laakiin intii muddee dambe arrintaa waanu ku jiray oo waanu waanu dabagalay eh, taliyaha booliiska ee cusub haddii ilaahay ka dhigo dhowaan baan la kulmi doonaa oo markuu maayarada la kulmo En, marka wa- waanu ku tala jiraa inaanu helno dhalinyaro aan u diyaarino oo u tababaro oo booliiska inoo gala waayo dadkeenu weli waxaanay aaminsaneen inay dalkan iyo dadkan degan yihiin oo ka mid yihiin dadka halkan waxaad moodaa waalidiinta dadka waaweyn inay geedi ku jiraan inay u noqonayaan dalkii ama meel kale u dhoofayaan laakiin ma jirto meelaan u socno aniga tusaale ahaan soddon sanood baan london deganaa uk deganaa nolosheeda intii ugu badnayd oo dhan baan joogay marka dhallinyaradana taasaan u tababaraynaa waxaan wax ka baranay oo aanu ku dayanaynaa em, communitiyada kale ee naga soo horreeyey sida hindida iyo bakistaanta oo iyagu leh hogaamiyaal bulsho oo markaa dadkooda u qorsheeya waxay baranayaan tii baanu soo qaadanay tii baanu garanaynaa haddii ilaahay ka dhigo aniga iyo dhowr dhalinyaro oo imka konsulaa waan ka wada shaqaynaynaa arrintaa waanad og tahay doorkan in tirada soomaalida ee la doortay ee siyaasadda isusoo taagay ay imika xoogaa soo kobcayso taana waa ilaahay mahadii dhalinyaro badan oo gacan qabtay oo soo geliyo ku dhiirigeliyeyna way jirtaa dhalinyaro iyagu hamiga la yimi oo ila soo xidhiidhay oo tala siiyeyna way jirtaa laakiin taasi waa arrin aan hadda aad iyo aad aan xoogga saarayno inaynu ka mid noqonno booliiska waddanka waa tahay haddii laga yimaado waalidka oo sidaad sheegtay weli badankooda ay aaminsan yihiin inay geedi yihiin dhalinta dalka ku kortay tusaale ahaan iyagoo dee shan jir ka yar yimid ama dhalinyarada ku dhalatay iyaga maxaad is leedahay way ka hortaagan yihiin inay ku biiraan booliiska waxa ugu weyne ugu wacani waxa weeye anu eeda saaraya waxa weye waalidiinta guriga guriga waa in ilmaha laga dhiiri gelayaa oo la yaraa markuu secondariga soo gelayo war dhakhtar noqo heblaay midwife noqo war adigu police officer noqo halka ay ka soo bilaabataa sida communityda kaleba ay u bilaabaan dadkooda ugu sharxaan waa tahay haddii aynu eegno degmada brent waxaa dadka ku nool boqolkiiba saddex iyo labaatan waxa ay ku nool yihiin nolosha saboolka ah ayaa lagu sheegay daraasado la sameeyey guryaha oo kale inta badan soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay guryo cidhiiriya ayay ku nool yihiin oo xataa markii covid sagaal iyo toban uu jiray dhibaatooyin waaweyn dadka ku haya guryaha dadka badan ay ku nool yihiin maxaad isleedahay maayar ahaan waad ka qaban kartaa howlahaas horta su-aashaas waa su-aal wanaagsan horta xaafaddu waxay ka mid tahay tobanka xaafadood ee ugu qanisan london uguna dadka badan uguna baaxadda badan haddii xaafadda aad eegto dhinaca koonfureed sidaad sheegtay waxay u badan yihiin dadku waxay u badan yihiin dad inkamkooda uu yaro hooseeyo waxbarashadoodyardhaqaalaha soo galaana oo aad u hooseeyo marka dhibaatada ugu weyne dadka haysata waxa weeye guri laba maqsina afar shan qof lix qof ku nooshahay guryihii oo ku yaryaroo ku ciriiraya dadkii oan awoodi karin inay guryaha waaweyn iska bixiyaan kirada iska bixiyaan because inkamka soo galo aad aad u hooseeya waxyaalihii laga bartay coronaviruska waxaa ka mid ahaa arrintaa inuu coronavirusku dilay dad badan oo soomaaliya oo deganaa sababta u dilayna waxa weeye waa guryaha ay ku wada jireen waxaa laga yaaba qof inuu coronavirus soo qaado dabeedna toban qof oo gurigii kula jiray uu tobankiiba qaadsiiyo oo halkii dhowr qof oo ka mida ay ku dhintaan marka annagu waxyaalaha aan brand shan sannoo ka hor toddoba sannoo ka hor waxaan brand qorshahayaga aan hor dhignay waxau ahaa maadaama dadkii xaafadda degenaa ay degmada degenaa ay korayaan oo bablation keni korayo oo imika half milyan kor u dhaafay waa in la helaa guryo ku filan sidaas daraaddeed inaad aragtay brand iyo in kale mooye waxaanu maalgelinay dhismayaal badan guryayaal fara badan badan badan oo brivata iyo kuwa ay leedahay consulku leeyahayba waa la dhisay waxaan ku rarta weynaya saddexda sanada soo socdaa in arrinta howsinka aanu ka bixi doono oo dadku ay heli doonaan guryo ku filan waxa kaloo dhinac socotaa maaha oo qura in guryo la dhiso in la maalgeliyo dadka oo dadka training iyo la siiyo xirfado ay ku shaqaystaan si ay isu daberi karaanoo hadhowto ay guryo u iibsan karaan aanan la dhanuun joogin laakiin ay u bixi karaan magaalooyinka dibadda oo ay guryo ka iibsan karaan oo meel ay tagaanba iyagoo xirfadii leh ay ka shaqaysan karaan taasaan udaanu ku jir waa tahay haddii aan usoo noqonno soomaalida lafteeda degan brent way badan tahay dhalinyaro badan oo soomaaliya baa jirta oo aan iyaga laftoodu shaqooyin ahayn dambiyada bulshada ka dhankaa sida maandoorayaasha soomaali badan baa ku jirta inkasta oo degmada oo dhan lagaa soo doortay oo dad soomaali dad kalaba ku doorteen taaliyadda soomaalida si toos ah iyo si dadbantoona wax maula qaban kartaa ka maayar ahaan waan la qaban karaa sidaan kuu sheegay maayarku waxa weeye waa xubinta ugu sarraysay degmada waana ku tala jira haddii ilaahay ka dhigo bisha iminka markayna dhaafto arrintan boqorada jubiliiga boqoraddu markuu inaga dhammaado waxaan ku tala jiraa inaan la kulmo soomaalida communitigeeda degan xaafadda oo saddex qaybood aan u qaybiyey oo qayb ah qaybta dadka waaweyn qaybta dadka dhexe iyo dhalinyarada saddexdaa qaybood baan doonaya inaan la kulanno anoo adeegsanayaa xildhibaan ninka loo xildhibaano xarbi la yidhahdaa jira oo isna kabinetka ka mid ah in aniga xarbiba aanu arrintaa ka shaqayno kow inaanu dadka waaweyn bal horta waxaan iyaga haya ee ay hore ugu socon waayeen inaan ogaano qolada dhexaan ee dhalinyarada dhexaana waxaan doonayna qolada inaanu maalgelino oo iyagu ay bilaabaan inay jaamacada galaan oo ay bilaabaan inay train galaan qoladan dhallinyaradaana hadda waxaan u wadnaa inaan iyagana u jihayno sidaan kuu sheegay qaabka communitida kale ay su jiheeyeen oo ah in dhalinyaradu markay secondariga soo galaan in loo sheego la war xirfadaasaad baranaysaa waana lagu taageeraya adna xirfadaasaad baranaysaa waana lagu taageeraya ha way jiraan dhalinyaro fara badan oo iyagu daroogada isticmaala maandooriyaha isticmaala because waxaanay ku barteen soomaalida inta badan waxay degayiin xaafado state oo dad fara badan oo kala jaadi degayiin isku wada dhoodhow markaa dhalinyarada ay saaxiibka yihiinee kale dadyooga kalea siiba dadka kale madowga kale ayaa baray markaa way jiraan dhalinyaro fara badan oo daraags ka qaata anigu markaa arrintaa waxaan ka qabanaya waxa weeye waxaan hadda doortay maayar ahaan laba jaarati oo aan maalgelinayo oo labaduba ka shaqayn doona hawlaha dhalinyarada oo dhalinyarada u samayn doona tababaro iyo u samayn doona tababaro sidii shaqa ay u heli lahaayeen iyo sports sidii looga mashquulin lahaa inay dariiqyada taagnaadaan ama drugska ay isticmaalaan labadaa charity ayaan doortay oo aan maalgelinaya haddii ilaahay ka dhigo maalgelintoodana waxay bilaabmaysaa July labadaasina hadda waan ka wada shaqaynaa iyo sidii dadka loo gaari lahaa iyo arrimahaas oo dhan waa tahay mayor cabdifataax waxaa jira dhinaca kale dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo iminka siyaasadii soo gelaysa saad ka warqabto doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalkan britain dhalin yaro soomaaliyeed oo badan baa soo baxday maxaad kula talin lahayd dhalintaas maadaama aad in muddo ah iminka adigu siyaasadda ku jirtay horta sidaan kuu sheegay dhalinyaradan badidooda soo baxday qaarna waa qaar aan xidhiir wada samaysanay mar hore oo aan ku dhiirigeliyey inay soo galaan siyaasadda iyo qaababka iyo waxa looga baahan yahay aan u sheegay qaarna waxa weeye qaar iyagu la yimi arrinkaa oo ila soo xidhiiday oo yidhi waan israxaynaa oo aan tala siiyey iyaga waxaan kula talin lahaa waxa weeye waa bilowbay u tahay inay marka hore aanay wax tallaabaa iyo wax isku dayin bal marka hore inay bartaan meeshan ay xubinta ka noqdeen ee xildhibaan ka noqdeen siday u shaqayso nidaamkeedu siduu yahay dabeedna markaa dambe ay u tallaabaan qaybta sidii ay hoggaan uga mid noqon lahaayeen hoggaanka ka jira markaa degmada markaa dabeedna waxaan ku tala jiraa haddii ilaahay ka dhigo inaan halkan brend ku casuumo dhammaan dhallinyaradii dhowaan la doortay oo dhan aan isu keeno dabeedna aan isla eegno baahiday qabaan iyo waxay u baahan yihiin iyo sidii maaragtay marka aan halkaa uga sii horumarin lahayn dhalinyaro kaloo dheeraadan aan usoo gelin lahayn iminka anu labayo toban sanadood baan kusoo jiray waa markii afraadee lay doorto kowdhe de markaa waxaan jecelahay dhalinyaro inaan helo laba dhalinyara inaan helo aan soo tababaro iminka ila shaqeeya oo dabeedna aan sharaxo waanan hayaa waanan ku tira jira waxaan ku talin lahaa markaa dhallinyarada waa mahadsantii baan leeyahay marka hore laakiin waxaan kula talin lahaa inay marka hore cagta u dhigaan oo ay bartaan beysiga looga baahan yahay si ay isaga ceshaan dadka kale waayo waxay la tartamayeen dad kale waa caddaan iyo dadyo kale oo iyagu waddanka uga soo horreeyay waa tahay cabdifataax maayer cabdifataax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad baad cabdixaafid u mahadsan tahay intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka inta aynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanida waxaana soo jeedinayey barnaamijkaasi cabdi xaafid cawal ismaaciil haatanna ku soo dhowaada caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin odaya ah oo guri cajiiba oo kolba jiha eegaya oridiisa amaba xaaskiisa u dhisay qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii markii la rabana waa la wareejin karaa oo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa waxaa kaloo aad maqli doontaan oo caawana aad dhegaysan doontaan sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawanu inala caweyn doono abwaan amiin samadoon
warta markii ugu horreysay heestan intaanan samaynin ka hor nin fanaana oo fanaaniintiimka aad kaloo dhegeysto ka mid a ayaa maalmihii uu guri galay dhowr cisho un kadib baan kulannay habeenkiisa waxaa halka joogtaayo halkaasoo dabeedna u yimiday dabeedna iyar markaad filinidii wani how sheeko yar baan doonaya inaan kaaga sheekeeyo gabadhaydan ayaa habeenkii arooskeyga habal yaroo maskaxdayda gelgelay igu tiri warni waxay igu tiri cabdirasaaqow ma doonayo waktigaynu wada sheekaysanayno sidaadii ahayd imika oo aynu guri galayna wax iska beddelaan barnaamijkuna waa caweyska washington soo dhowaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idi leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan qaraadhya macaana tii ay mutaanba iyadoo marka laga yimaada in ubado alla dhexdooda ka beero sidoo kale uu jiro dareen iyo weliba muxubo miisaankeeda leh oo ay wadaagaan waxaan inu dhegaystayaal xilliyo kala duwan aynu aragnaa sheekooyina laga soo warinayo sugaana laga curinayo bugaag laga qorayo amaba filimaan laga matelayo amaba laga jilayo qisooyina jacayl oo soo dhex maray lamaana nolosha wehel isugu soo noqday iyadoo marka kuwaasi aynu soo xusnay laga yimaadana ay jiraan qisooyin iyo weliba ficillo si gaara u tilmaaman oo dadka qaara marka ay muujinayaan heerka nafurnimada labada qof ay tusaale u soo qaataan kuwaasoo uu ka mid yahay dhismaha taajmaxaal ee ku yaala dalka hindiya oo sida aynu taariikhda ku hayna nin uu oridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheeko taasi uuna la jecla amaba aan ka fogeyn taasoo ku aadan nin isaguna dhowaan oridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo afarta jiho kolba dhinac eegaya si ay ugu jaha bedelato sheekadaasoo maalmahanba warbaahinta dunidu ay si gaara wax uga qoraysay dadaalka intaasi leega ninkaasi uu xaaskiisa u sameeyey balyaanan dhegaystayaal sheekadayda ka dilin aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya
waa mahadsan tahay cabdi xakiin gurigan waa guri ku yaala dalka bosnia waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii tajmal ee hindiya ku yaalay marka wuxuu u dhigmaaba guri lamida tajmal oo ku yaala dalka bosnia oo nin uu maaragtay jacayl dartii u sameeyey waa gartay jacayl dartii marka siduu ugu sameeyey sayuu u sameeyey gurigan
ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo toddobaatan jir ah oo weliba xilliga howlgabka ku jira marka wuxuu u sameeyey xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u samaysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay wuxuuna mar kasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilligii hore ee noloshooda maaragtay aadba moodaaba labada qof markaa fiiris waa gartay marka hore waynu u naqaanay dee nin inuu xaaskiisa jacayl aawadi ama guri ugu dhiso ama hanti u sameeyo ama wax u iibiyo gurigani muxuu kaga duwan yahay se waa guri noocee guryaha kale
gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceedda loo jeedin karo maaragtay waa guri wareegaya haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka hadee xaaska ama haweenaydana mar kasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay mar kasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii markii la rabana waa la wareejin karaa oo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa gurigi waa kan kolba dacal buu eegayaa kolba dhinac buu eegayaa waanu garan karnaa dee guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegaya say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey
guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo weliba mashinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suura gelinaya in guriga mar kasta uu dhinac u wareego waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hodheelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raali geliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay waa wax dunida ku cusub ninkani waa nin nooceeya xirfadiisi unbuu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka aynu soo tilmaano baa ku riixay isagoo aqoon inte leegu leeya waxaan waa mahadsan tahay ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso markaad fiiriso ma aha ninkan nin aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay marka waxaa la dhihi karaa un waa un waxa ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan wuu dadaalay wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay usoo daawasho tagaan
waxaa tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo toddobaatan yahay dee kolley xaaskiisuna kama yeeraa gurigan yaa kula nool labadoodunbaa gurigan saa tilmaantay kolba jihooyinkaa kolba dacal daawanaya mise cid kalaa jirto arrinkan isagaa iyaguna la wadaagaya
guriga ee, waxaa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay u soo horari doonaan si marka iyagu xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay een, marwada guriga ay kolba dhinac u daawato Ee, marwada guriga ayaaba guriga loo dhisay marka sidaas daraaddeed iyada halkii ay doonto inay maaragtay ku damaashaado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinaya ayaaba waxay tahay inay iyada maaragtay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu tallaabadan u qaaday een, oo uu u sameeyey gurigan noocan ah muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay Een, ninkan wuxuu sheegay inuu mar kasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri ee maaragtay si cajiiba u samaysan ee dhinacay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursaddii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikiray ugu dambayntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay ee odaygii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey dee iyada dareenkeedii iyo maxaan ku idhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadana muxuun ma ka tiri Een, cabdixakiin horta iyada maysan hadlin ee, laakiin ee, odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceedda ay aragto ee, waagii hore ee, laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceeddii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya ee, wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fool leeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahan dhinac kale loo jeedin karo ayuu yiri guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas ee, isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka lagaa furin aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey ninkaasi odayga ahi war ayuu iska reebaye bal markana aynu wada eegno hibe maxamed hiban nuura iyo weliba bacalwaan sida ay jacaylka isula qaada dhigayaan وقد لبا يجعلوا لبان قوانتم الاسوا انك يلا الاسوا انك
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta hiba nuura iyo weliba cabdicali bacalwaan islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo barnaamijka caweyska washington uu siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon iyadoo waraysigana uu kaga hadlaya qaybo kala duwan oo ka mida suugaantiisa bal haddaba marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo amiin samadoon cabdixakiin shirwac weriye qaaliyoon aada u jecelahay gudbintiisa iyo warbaahintiisaba waan dhowahay walaal mahadsanid waa hagaag sidoo kale anigana waa kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow aan marlabaad ku leeyahay bal amiin dabcan dhegaystayaasha muddo in la caweyn doonaa sugaantaada badda a baynu kula caweyn doonaa waxyaaba kala duwan baynu la wadaagi doonaa inta aynaan u gelin sugaantaada iyo qaybaheeda kala duwan amiin cumar barkhad waxaa ku raacaa amiin samadoon qofka aan ku garanayni dee waxa weeyaan cumaamadii adoo halkan ku sitay iyo koofiyadii iyo bakooradii iyo waxa weeyaan reero dhan u odayeeraya buu sawiranayaa marka manaanay spam mise waxa weeyaan waa waa shaqadaada kale abwaannimada marka laga yimaado inaad samadoon tahay
horta shaqadayda kale maaha oo de daad maba gaadhinba haye haye daadii odayeynta ma gaadhin horta magacan in aan habdulaad nahay oo iminka hargeysa jooga oo awl cali khariif la yidhaahdo ayaa markii ugu horreysay ii bixiyey sababtii ugu bixiyeyna wax kala maahay habeen annagoo guriga hortiisa iskaga sheekaysanana hayaye ayaa waktiyadan markaa iska socod baradka ahaa imika iska socod barad ubaanahay kolley ayaa had iyo jeer xaafadda iyo dadka kula degan waad la wadaagaysaa waxaad samaysan ma ogtii aad iyo aad marka qofka ugu badanee habeenba waxaan yaran qorqoro oo ku yidhaahdo waa balkaali leeg buu ahaa dabadeed daa wuxuu yidhi habeen buu igu yidhi warniho xaafaddana waa kan aabbo caabil ahaa uga caaqil ahaa kii sii dhalay caaqil ahaa ee xaafadda o dhan iska wada odayaal ahayd moogti annago adigan dadka degan anno qof samadoon baa tahay inbuu igu yidhi moogti qofka samadoona waa garta marka waa dhaqankaaga iyo wuxuu arkay dabeecadaada inaad qof degan oo maxaan ku dhahay taasa iyo dabeecadayda ahaa exactly marka qof iska degan baan ahay iska qabow xagan kalena xaafadii buu ka eegay markaasuu buu wallaahi waar nin samadoona tahay inbuu igu yidhi magacu markii ugu horreysa halkaasuu iga soo raacay markaasi aanu naaneys ugu koobnaan ma kaga dhabaysaayo wixii waxoogaa qardoofadu dhex martay iyo dadka isyara qabta waad kolley halkaa u n waad ka noqotaa waan filaya
exactly exactly ha de waan waan waan la rajeynayaa bal inuu magacaa iyo iyo dhaqankaygana ilahay oo wax lagu ducaystay aad iyo aad on markaanu ku baahano waxa wey arrimo badan oo dhexdhexaadin ah waa kula soo doonan doonaa haddaynu sugaantii u galno iyo dhinacii heesaha intaynaa qaybaha kala gale waxaynu ku furan doonaa mid kamid a heesahaaga kala duwan adduunyada waxay idhahdaan wixii cusubba caalamkaa jecel haggii ugu dambeysay haddaynu kasoo bilowno in xagga dambe kaga nimaadno kuwa hore aynoo dambeeyaane jacaylku ciraysan maayo waxa weeyaan waa weligii ma gaboobaya miya ha sidaasun buu ahaanaya wa dhalaanun buu ahaanaya waan gartay marka jacaylkaasi aan weligii gaboobayn een isbedelayn een ciraysanaynin ee aan dhannaba ka dhaqaaqaynay sakariye kobciye iyo weliba xamdi bilan qaadaya qisadeeda iyo heestaasi haddii aad nala wadaagto
horta heestan waxa dhacday horta markii ugu horreysay heestan intaanan samaynin ka hor haye nin fanaana oo fanaaniinta imka aadka loo dhegeysto ka mid a ayaa maalmo uu aroos ahaa wuu arooska ahaa maalmihii guri galay dhowr cisho un kadib baan kulannay haye habeenkii soo ka joogtaayo halkaasoo dabeedna u yimid dabeedna iyar markaad firinidii yiri waniyahow sheeko yar baan doonaya inaan kaaga sheekeeyo gabadhaydan ayaa habeenkii arooskeyga hadal yaroo maskaxdayda gelgelay igu tiri haye or maxay kugu tiriyo dabeedna wuxuu igu yiri waniyo waxay igu tiri cabdirasaaqow ma doonayo waktigaynu wada sheekaysanayno sidaadii ahayd imika oo aynu guri galayna wax iska bedelaan haye inta badanna waxa dhacda labada qof markay wada sheekaysanayaan qof kastaa dabeecadiisa ugu wanaagsan buu qofka kale usoo bandhigaa ilaa qof wuxuu cunay buu ka warhayaa ha oo de iska dhaadhicinta waqtigaa lagu jiraa moogtahay aad iyo aad dabadeedna wuxuu igu yidhi dee waqtigaana waxaa laga yaabaa saacad ama laba saacadood inay kulmaan oo ay waqti wada qaataan dee laakiin marka guri la wada yeesho dee afar iyo labaatan saacadood waa la wada joogaa aad iyo aad marka waxay u tiri abdirsaaqow sidaa waqtigii hore yahay xiriirku inaga dhexeeyey ma doonayo iminka inay wax iska bedelaan ee waxaan doonayaa sidii markii hore aad ii ahayd si ka sii wanaagsan inaad ii noqoto ana sida ragga soomaaliyeed sida ragga soomaaliyeedna waxaan to aanad igu noqonin aanad igu noqonin eedna sawirkaa uu isawirsiiyey iyo waxaan isku geystay sawir yaroo hore oo ninkii qays la odhan jiray xubbi junuun leyla ninkii carabka ahaa ee iraaqiga ahaa ee in badan baynu maqalnay qaysii leyla maogta qaysi laylahaa jacaylkii aad iyo aad ha qay qays baa waqti lagu yidhi niyahow waa tan leyla la guursaday ee rabulmagaalada way buuxaanay miyaad ka beysay od kuwa kale wax ka eegatid
ha dabadeedna gabay dheer buu markaa tirinayaa oo uu leeyahay yastamic allahu shadiidayn maa yadunna ana kula dan laa yaltaqiyaan naweyd bishagli ila wa naweyd wuxuu odhanayaa leyla ilaahay labada qof is jecel si kasta u kala fogaada waa kuwii mar kulmo ilaahay labada qof is jecel si kasta u kala fogeeyo akhirka waa kii kulmiye maogti leylo waxaan jecla leylo waxaan jeclaaday iyada oo yar waxaanan jeclaanayaa iyadoo caruurteedu caruur leedahay tan sikiriye kobciye iyo iyo xambabilana waxaa ku jirtaa sidii cadrad weli gayaana agtaada ka caagi maayo caruurteenoo caruur leh cawisyaan kula dalxiishi haye haye lakala caajisi maayo ha jacaylku cirraysan maayo dareenku curyaami maayo ayaankii caashaqiina cantiin ka nusqaamin maayo markaa heesta markii hore aan qoray waxaa de wada qaadayey anshax iyo xamidaa wada qaadayey laakiinse markii dambe hawlo yaryaro soo baxay darteed bay dee heestii ay u noqotay in xamde xamde iyo fikri ay wada qaadaan labadoodiina way kala fogaadeen oo dee xamdina waxay degan tahay muqdisho isla wuxuu degan yahay hargeysa marka helitaankii iyo firaaqadii baa adkaatay marka waxay noqotay in xamde iyo fikriye ay heesta sidii ku wada qaadaan
marka marka jacaylka aan gaboobin si looga dhabeeyo waxa weeyaan ayaa la isugu soo dhaweeyey oo ay labadaasi wada xoojiyeen
ciryaamadi dookhayo casaawihiba curto roobkii calafka dhow caddaa kulcurkii degtay hadmaynu iscalabsanaa
hantiyo anigu waxuuda
dhegaystayaal qaybo kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambe gebi ahaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeeni caawa iyo dunidana waa naga intaasi intaan markale hawada ku kulmi doonno waa anigu ibraahim xasan daandure oo dile nabadgelyo
ciryaamadi dookhayo hasaawihiba curto roobkii calafka dhow caddaa kulcurkii degtay hadumaynu isxalabsanaa
hantiyo anigu waxuuda ku xirin calmashada horeeto shuruuda cad baan wataaye ma tahay ruuxse yaqaan haweenku haweenku ceebka maran
mahmaxaanahay niniyo naagti colmaaha caniyo nabatoona maaha inkastooy tahay caada qore anigu anigu ku cadaadin maayo
armaadi carcaadisa hadhow canaadisa ninkan shalay kugu aqaan